بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الباب السادس baabkii lixaad wuxuu ku saabsan yahay fii ahli zakaa zakada dadkeedii oo la siinaayay wa fiihi baabka dhexdiisii masaa'ilu masalooyin ayaa ku sugan albaab asaadis baabka lixaad fii ahli zakaati ayuu ku saabsan yahay wa fiihi baabkan dhexdiisiina waxaa ku sugan masaa'ilu masalooyin waana afar masilo zakadii lasoo sheegay dadkii la siin lahaa ayuu rabaa inuu ka hadlo musanifku meeshan ku sheegaya iyo dadkii aan la siinaynin almasalatu aluulaa masalada koowaad man hum yaa waaye ahlu zakaati zakada dadkeeda yaa waaye ayay ku saabsan tahay iyo wa daliilu dalika kaas zakada ahalkeed hee daliilkeedii ayay ku saabsan tahay almasalatu aluulaa masalada koowaad man hum yaa waaya ayay ku saabsan tahay ahlu zakaat iyo waa daliilu dalika kaas oo zakada dadka ahalkeedii ah daliilkeedii waay ahalkeedii markii la leeyahay daliil loo baahan yahay sooma daliilkaasi waa ahlu zakaati zakada dadkeeda hum ayaga almustaxiquuna kuwa mutaysanayaan waaye laha lizakaati zakada dadka oo zakada mutaysanayaan oo xaq u leh ayaa laga wadaa wahum kuwaasi alasnaafu sinfooyinu kii waaye athamaaniyatu sideedka ahaayeen wahum ayaga alasnaafu jamcu sinfin asnaaf sinfooyinkii waaye oo athamaaniyatu sideedka ahaayeen waay alladiina kuwaasoo xasara koobay hum ayaga allahu alleh casa khaalibaayo wajalla weynaayo fii qowlihi qolkiisii dhexdiisa ku koobay oo ku xasriyey innamaa ankelamahani asadaqaatu sadaqaadkii lilfuqaraa'i ayay u sugnaadeen fuqaradii ayaa iskale waa fuqarada ilaahay u waajibiyey oo siiyey walmasaakiini iyo masaakiinta ayaa iskale marka maskiin iyo faqiir meeshaani labada waa la sheegay mid kasta gaar ah mid gaar ahaan ayaa laga wadaa midka kale ka duwan waxay ka mid yihiin alfaada ida ijtamaca iftaraqataa iftaraqaa wa ida iftaraqaa ijtamacaa ka mid yihiin hadda meesha ma kulmeen hadday kulme macnadi waa kala duwan yahay iftaraqaa fi ittafaqa iftaraqaa fi lafdi ijtamacaa fi lafdi iftaraqaa fi macna wa lilfuqaraa'i ayaa u sugnaatay sadaqaadkaasi iyo walmasaakiini masaakiintii iyo walcaamiliina kuwii ku shaqaynaayay calayha cala azakaati zakada dusheeda way calayha ay calaa akhdiha soo qaadideedii way dadkii ku shaqaynaya oo soo ururinayana laga wado ayaa u sugnaatay iyo walmu'allafati quluubuhum quluubtoodii kuwii quluubtoodii lasoo dumay quluubtoodii kuwii lasoo dumay ayaa iskale isaga sharxi doona musanifku raxmatullah wa fi riqaabi ayaa iskale kuwii hee addoommo ahaa oo la xoreeyey laga rabo wax lacag ah riqaabka qoorihii iskale wa fi riqaabi qoorihii ayaa iskale oo doomihii laga wado oo la horeeyey iyo walkhaarimiina kuwii deemoowey ayaa iskale walkhaarimiina kuwii deemoowey oo deen gashay ayaa iskale wa fii sabiili llahi ayaa iskale allah wadadiisii dhexdeeda ayaa iskale lagu bixina wabni sabiili musaafirkii ee iskale wadadii wiilkeeda iskale waxaa laga wadaa musaafirkii le fariidatan haal ay tahay arrintaasi mid fariido ah fariidadaasoo min allah ilaahay xaggiisii ka ahaa wallaahu allana caliimun waaye mid ogaal badan addoomihiisii axwaashooda xakiimun xikmo badan shay kastoo booskii didejiyey waxaa ka mid ah xikmadiisii in dadkaana oo siiyey sadaqaadka waidaaxu haadihi tan cadaynteeda taasoo alasnaafi asnaafta ahee kamaa sidii waa yeelii imaan doono cadaynteeda asnaafta markii la fiirsho waa sida soo socota imaan doonto idaax cadayn waay kow alfuqaraau waaye qaybta koowaad ama sinfiga koowaad waa alfuqaraa fuqaraa faqiir iyo miskiin yaa daran faqiir ayaa daran faqiir ayaa daran sidaa daraaddeed allah tabaaraka wataala meesha waxaa soo hormariyay faqiirkii jamcu faqiirin waaye fuqarada wa huwa faqiirun waxaa la yidhaahdaa man qof way laysa ladayhi agtiisii aan ahayn maa shay yasuddu hee awdaayo xaajatahu baahidiisii ubaaya wa wax baahidiisii ubaayo agtiisii ma yaalaan markaas ladayhi ay cindahu waa laga wadaa ladayhi cindahu wa huwa faqiir waxaa la yidhaahdaa man qof waaye laysa ladayhi agtiisii maakii aan ku sugnayn yasudu huwa maaga buuxinayo xaajatahu baaxdiisii awdaayo iyo wa xaajata man qof xaajadiisii awdaayo yacuulu asaga beelaayo yacuulu ay yunfiquhu asaga beelaayo beelkiisii bixinaayo xaajadiisii wax awdaayo qof agtiisii aan ku sugnayn oo maxaa waay xaajadaasi maagaasa sheegayo min dacaamin raashin ah wa sharaabin cabitaan ah wa malbasin dhar ah wa maskanin guri ah deegaan intaas ba wax ku filnaan ahayn bian laa yajida inuusan helaynin waybe shay-an waxba waxba ma helaayoba aw amase yajida waa inuu helaayo aqala waxa ka yar min nisfi lkifaayati wixii ku filnaa niskiisii haddama helaayo ama gebigiisii wax ma haysto ama wixii asiga maanta ku filnaa hee kalabarkii haddama helaayo wixii ku filnaa kalabarkoodii hataa ma helaayo aw yajidu wuxuu helayaa aqala wax ka yara min nisfi lkifaaya kifaayadiisii kalabarkeeda wax ka yara helaa maalintii waxaa ku filan boqol boqol kun ayaa ku filan maalintii gurigiisa afartanna helaya ama soddon ama soddon soddon meelahaasoo hela wax kale ma haya gurigiisi maxaa ku filan laba boqolaa ku filan kontonoo helaa antii gurigiisii kifaayadiisii ku filnaan waxay ku filan kala barkoodii hee hadda ma helaayo wax ka yaraa helaa masmaba helaayaba dhammaantood faqiira lila wayucطaa waa la siinayaa ninkaasi min azakaati zakadii xaggeeda maa kii ayaa la siinayaa yakfii kaafinayo hu faqiirkaasi sanatan sanad kaamilatan hal sino laba iyo toban bilood wax ku filan ayaa la siinaya weligin ma arkeen wax dad intaas la siinaya ma jirto isbuuca gudahiis waxa unay haddii la siiyo waa kufilan waa qof dadaalay hal maalin wax ku filan haddii la siiyo waa loo dadaalay soo maa sanada looga talagalay dadkii zakada la siinayo wax sanad cunaa in la siiyo la rabaa faqiirka sanad laba iyo toban bilood waa loogu dhufunaa guriga maalinta maxaa ku filan la leeyahay intaan waa loogu dhufunaya intii la siina qaadoo la leeyahay sanadkan asaga biilkiisa hee diyaar waayo nin sanadkan oo dhan biilkiisii meel loo dhigay laga fojiyey see way farxiisa maxaa malaynaysaa dadku wax ilaahay siiyey lama siinay aaba hadda ma jirta sanada loogu talagalay labo almasaakiin waayo laba waxaa waaye masaakiin waayo jamcu miskiinin waa isagana masaakiinta jamcu miskiin waa mufradkii masaakiin waa jamc miskiin isagana maxaa waaye wawa miskiin waxaa la yidhahdaa man qof waaya yajidu helaayo nisfa kifaayati kifaayadiisii kala barkeeda helaa waxay ku filnaa maantaani kala bar hel hela aw amase waa akar wax ka badan min anisfi ama nisfi wax ka badan kii hadday muxuu ah kala bar ma helaayo hata ama kala bara wax ka yar ayuu helaayo kana kala bara helaa ama kala barba wax ka badan laakiin dantiisii was meeshii ku filnaa waxay ku filnaa ma helaayo ma helaayo naftarkiisa wahuwa miskiin man qof wayajidhu helayo nisfa kifaayatihi kifaayadiisii kala barkeeda oo aktar ama wax ka badan min anisfi niskii wax ka badana helaa sida kaman qof oo kale waayba macahu maciisii mi-atan boqol wuu haystaa boqol shilin haye wayaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa mi-atayn laba boqol gurigiisi maanta maxaa ku filan bil ahaan wixii oo dhammaan wixii ilaa caawa la cunayo ku filan maxaa waay laba boqol waay laba boqol kun shilin soo mari tusaale ahaan muxuu helaa marka boqoluu helayaa boqol boqol mu helaya gurigiisi laba boqol ku filan kaas maa la yihahdaa kala barki waa haystaa soo ma kala barki waa helaya miskiin la yihahdaa waaya wayaxtaaju wuxuu u baahan yahay ilaa miyatayn laba boqol wayucdaa asagna waa la siinayaa min azakaati zakadii xaggeeda maa wixii oo yakfiihi ku filan la siinayaa limuddati caamin hal sano muddadeedii waa isaga isagna hal sano muddadeeda wixii ku filan ayaa la siinayaa saddex alcaamiluuna waay kuwa ku shaqaynaayo calayha zakada dusheeda ku shaqaynaayo jamcu caamilin waa caamiluun waa jamcu caamilin jamcu caamilin jamca jamcee mana salime jamcee kas jamc kasir kasira kasira ya jamca kasira waaye jamcu caamilin waaye wa huwa caamilka waxa waaye asagana man qof waaye yabcahu diraayo humanka alimaamu imaamka diraayo waaye lijibaayati sadaqaati sadaqaadkii soo uruurinteed u diraayo waay lijibaayati asadaqaat sadaqaadkii soo uruurinteeda qofka imaamka u diraayo waay zakadii soo ururin lahaa hard fa yucdiihi waa siinayaa himankii alimaamu imaamkii wuxuu siinayaa maakii ayuu siinayaa yakfiihi ku filan muddata dahaabihi baxitaankiisii muddadiisii iyo wa iyaabihi soo laabashadiisii muddadeed wixii ku filan la siinaya walow kaana qaniyanba ha ahaadee ninkaan markii asaga loo diraayo zakada laga bilaabo ilaa asaga kasoo noqonaya gurigiisi kusoo noqonayo wixii gurigiisii iyo xaafadiisii ku filnaa ayaa la siinayaa adigana wax kuu dirsaday soo maha imisee baxday maalintaas haddana imisee timaaday hadda soo maha gurigaad maalinta waa ku filan inta intiyaa la siinaa zakada adaa kuu shaqaynaya ninkan hani way hadduu doono dukaamihiisii ee baabuurtiisii iyo dekadiisii iyo maraakibtiisii diyaaradu le hadduu doono hani waa ahaa soo ma saas caamila la yihahda kaas shaqadaas darteeda loo siina maxaa yeelay lianna alcaamila shaqa caamilka midkii shaqeeyey shaqaalaha waay qad faraqa waa faaruqay nafsahu nafsadiisii lihaada kan dartiisii u faaruqay taa kaasoo alcamal ah faraqa waa faaruq noqday nafsahu nafsadiisii lihaada kana u faaruq noqday kaasoo alcamal camalka nafsadiisii camalkan ayaa u faaruq noqday inta ku mashquulay marka wixii asaga reerkiisii wixii u cuni lahaayeen asaga macala kulli waa la siinayaa walcaamiluuna caamilinta huwa hum caamilinta كل من قف كستواي يعمل كل شقينا في جبايتها جباية الزكاة زكاة سورورينت وكتابتها كتابة الزكاة زكاة قرتان قريتانك لعك دايتنا على قرة سما وحراستها حراسة الزكاة زكاة إلى علينت وردي وبانتا حوالي قيل الله ياري هديهن سما وتفريقها كلا قيمينت على مستحقها ذاتك متيستين تشهد الله قيمينا يو كل محل سوير هذا عملوا الزكاة هذا عامل ليوه qaybinta qofkii ka qeyb qaabto soo ururinta waardiyeynta ha kulli qoraalka mid qoraayo kulli waxay ku mid yihiin caamilinta afar almualafatu quluubuhum ama almualafati quluubuhum xikaayadii hore markii la ilaaliyo afar waxaa waay almualafati quluubuhum quluubtooda kulli soo dumay wahum mualafada mualafatu lquluubka qowman waa qolo qowmun waa qolo yucطawna la siinaayo azakaata zakada la siinaayo waayo ta'liifan liajli ta'liifin soo dumitaan darteeda loo siinayo maxaa la soo dumaayo liquluubihim quluubtooda la soo dumaayo darteeda waay cala lislaami islaamka dushiisii lagu soo dumaayo islaamka quluubtooda loo soo dumaa si islaamka ay u jeclaadaan hadday gaalo ahaayeen ay usoo islaamaan haddii iimaankooda daciif ahaanahaye iimaankooda oo loogu xoojiyo darteeda ayaa loo siinaya taaliifanna loo siinaya soodomitaan ee quluubihim la soodomaya cala alislaami waay in kaanuu hadday yihiin kufaara ma jirto gaala hadday yihiin maxaa loo siinaa si ay ustoo islaama raqabadaasi mustaqbalka ayaa laga rajaynaya islaamnimo waa la siinaa watahbiitan sugid oo liiimaanihim la sugaayo in kaanuu hadday yihiin min dicaafi aliimaani kuwa iimaankooda daciif yahay iimaankooda lagu suga haddii wax aan la siinin e halisa galayaanba waa la siina marka intaas hada islaamka lagu ilaalina kuwaasi waa la ilaalina dadka in la ilaaliya waay dad halisa haddii la ilaaliyo mooya si kale islaamka hadda halis galaya ka galayaa jirta haddii wax lan siinin sidaasaa loo siin almutahaawiniina kuwaasoo fudays fududaysanayaan fii cibaadaatihim cibaadaadkooda dhexdooda ku fududaysanayaan islaamka waa loo suga marka iimaankooda aw amase litarkiibi dawiihim asxaabtoodii hee jeclaysiinteedii darteeda loo siinaya fi lislaam ama nimankaan nimanka ayaga oo asxaabtoodii ah ayaa waxaa loo rajaynayaa inay soo islaamaan saasaa loo siinaya raqbagelin iyo jeclaysiis waay aw amase litarkiibi dawiihim dawiihim ay asxaabihim asxaabtooda jeclaysiintoodii filislaam la soo jeclaysiinaya oo amase dalabaan raadin darteeda limacuunatihim kaalmadooda la raadinayaa inay islaamka u kaalmeeyaan oo ka fi adaahum ama dhibkooda la iska difaaco waxaan haddii wax aan la siinin dhibba kugu kicinayaanba wax iska sii naga joogaane kaasa dhada mualafat qulub haddii wax la siiyo waa xishoonayaan soo maa qof gacantiisii ku gaartay waa laga xishoonaa ka badan soo maa haddii wax ku siinayo weliga waa ku xishoonaysa qofkii wax aad ku siiy qofkii wax aan ku siinin isku xishood ma leedahay ma jirto khalas saasaa lama inay soo islaaman ama laga badbaado hadda sharto meesha ugu yar hadda shartooda in laga badbaado darteeda laska si loo siinayo shan fi riqaabi waay qoorihii jamcu raqabatin raqabatin la jamciyey oo riqaab wlmuraad u lajeedko biha biraqabati loola jeedo alcabdu odoon waay odoonkaasoo almuslimu oo muslim ah aw ilamatu ama odoomay waay yushtaraa la iibsanaayo min maali zakaati zakadii maalkeeda xaggeeda laga iibinayo waay yushtaraa la iibinayo lasoo iibinayo waay min maali zakaati zakadii maalkeeda xaggeeda laga soo iibinayo oo waycutaqa ama waycutaqu la xuraynaayo kadib marka waa la soo iibinaa oo lacaga laga rabay lacagtay laga rabay ama waa la soo iibinayaa markii lasoo iibiyo waa la xoreynaya maxaa lagu iibina lagu soo iibinaya marka zakadii waa addoon waa ninkan waa nin fiican waa la ogyahay saas islaanimadiisi fiicanta zakadii la bixina dan waa ninkii lahaa loo tagaya ninkii iibiya lahaa waa laga iibiya haddii laga soo iibina waa la xoreynayaa xornimadaasa laga rabaa nin fiicano ninka in addoonamo looga sabri kara maaha aw amase yakuunu wuxuu yahay mukaataban waay mid lalama kitaabooday mid lala kitaabooday uu noqday fa yucdaa waa la siinaya min azakaati zakadii xaggeeda maa ayaa la siinayaa yusadidu waay ku owdayo ku buuxinayo bihi maaga nujuuma kitaabati kitaabadiisii muddadeedii iyo maalkii lagula soo heshiiyey isku siina liyusbixa si u noqdo xuran xur naafida tasarufi tasarufkiisii iyo maamulkiisii fulaayo hadda waa la leeyahay mdoom maamulkii maamulkiisi ma fulaayo soo ma si maamulkiisi u fulo oo tasarufkiisi isagana dadka kale oo u lamid noqdo wa cudwan xiban u noqdo naafican waxtar leh fi lmujtamaci bulshada wayatamakana u makansado min cibaadati illah ilahi cibaadadiisii tacala sareeya cala alwajhi wejhi ugu makansado alakmali uga kaamilnimo badnayn wakadaa kaas waxaa la mid ah alasiiru kii la qafaashay almuslimu oo muslimka ah ayaa qafaashay gaal ayaa qafaashay mid muslim oo gaalada ayaa qabsatay waa qafaaratay xabsi ay gashay yufak waa lasoo fokinaya min alcadaai cadowgii xadgiisa laga soo fokinaya min maali zakaati xaggiisa lagaga soo fokinaya ninna muslima ayaa siira gaala qafaashay oo gaalada gacantooda ku jira lacaga la bixinaya zakadiya la bixinaya ninkaas waa lagu soo furnaya ninkaasi waa lagu soo furanaya faqul asiira la yihahda marka lix alghaarimuuna waaye jamcu haarimin waaye haarim jamceedii waaye oo haarimuun وهو قارم كلنا وحوايا المدين وأكيد دين لغلها مدين وأكيد دين لغلها الذي قصد تحمل حمبار دي دينا دين في غير معصية الله كحمبارتي كي دين حمبارتي أو دين لوية شيء أو هي وح أسيب وحي أسيب وح وحياة أسيب كده موين أنا هين وح معصية جات إيو سيجار إيو بلاي أسن هين واي سواء نحسم لنفسه نفسه ديسي إحمبارية في أمر أمر أمر كاس مباح أو لغيره غير كيس إحمبارية بس كم الدواء سواء ما يسمنتها لنفسه نفسه ديسي نو إحمبارية دنت في أمر أمر دحد يسوي حمباري مباح أو بنان أو لغير مصغر كيس حمباري أبا صدق إصلاح ذات البين صدق إصلاح ذات البين ها ذات البين هجاجين كذي درت يا وحن بارتي والله بقى الله بقى راس كل عدي أسيج عملك دقول ودقة قرش شو قلة لو بدي قلوا فردسية ولا هشيسية قرش كيس ماشي كبحية ها لو بقى لا هشيسية سمع هذا استقالة saas deyntu ku galay waa la siin alay ama shakhsinimadiisa uu galay deyntu waa lagu yeeshay ba reerkiisa uu galay nafsidiisa uu galay waa laga bixina waa la siin alay deyntiisa ku gudanaya la siinaya فهذا كان يعطى ولا سنة من الزكاة زكاة حقها ما كي على سنة يسدد وأسبك أوضى به ماذا دينه دين كيسي والغارم غارمك للإصلاح بين الناس والغارم كي ديموي للإصلاح لأجل الإصلاح hagaajin darteed u deemo wey bayna annaasi dadka dhexdooda u hagaajinayo yucdaa waa la siinaya min azakaati xaggeeda wain kaana haniya mujeda hani ma ha ahaade waa la siila deyntaas gashay darteed loo siina sideed fii sabiili illaahi waa toddoba dheh toddoba fii sabiili illaahi almuraadu ujeedka oo bihi bi fii sabiili illahi loola jeedo alguzaatu w kuwa duulay kuwa oo duulay wa duulaan qaaday fii sabiili illaahi wadada alla dhexdeed almutadawicuuna waaye oo tadawuceen aladiina kuwaasoo laysa lahum aan u sugnaanin raatibun raatib iyo misheer fii baytilmaali aan ka lahayn baytulmaalka wax lagama siinayo raatib ma laha diiwaanku kuma jiraan laakiin dad hee mutadawiciina la yidhahdaho marmar ayaa dagaalka iska galayaan waa iska duulayaan dadkii raacayaan ayagana waa dagaalamayaan laakiin dad qoran oo ciidanka ka tirsan oo saase ma ah mutadawiciina la yidhahda kuwa kale meesheerkooda ba qoran yahayba ciidan waybe meeshoodii waa meelaysan tahay kuwan laakiin wax meelaysan maa wan tadawciina la yidhahda ayana waa la siinaa maalmaalna dadka raacaya hawsha marka khatar ay gaarto iyo marmar waa iska raaca ay baxaya ayana waa la siinayaa tadawciina la yidhahda fayucdoona waa la siinaya min azakaati xaggeeda laga siinaya sawaun kaanuu aqniyaa am fuqaraa waa siman tahay inay yihiin kuwa fuqara ah ay inay yihiin kuwa qan aqniya ah isku mid waa waa la siin alle sideed ibnu sabiil waa wa huwa ibnu sabiil waxaa la yidhahdaa almusaafiru musaafir waa almunqadicu go-ay can beladihi beledkiis ka go-ay wixii beledkiis u gaari lahaa ka dhamaadayna laga wadaa go-aystaanka saas waa alladii kaasoo yaxtaaju u baahan ilaa baalin maal xaggiis u baahan liwaasila si ugu gaaro asafara safarka ama u xiriiriyo safarka ilaa beledii beledkiisii xaggiisii ugu xiriiriyo ugu gaaro idaa lam yajid hadduusan helaynin man yuqriduhu qof wax deeminaayo haddiiusan helaynin qof wax deeminaya hadii hele waa heesa qadan abah laakiin qof wax deeminayn ma laha lacagtiin waa ka dhamaatay meel asaga lacagtii loogu soo tuurayna ma hayo wadankiisii lacag way u jirtaa nin qaniya hadduu doon ha ahaado musaafir ma yahay waa la siinaa hadii saayadii ay saayadii ay ka go-do waa la siinaa المسألة الثانية مسألة لبات في حد الذين كوي حدودي اي كساب سنتها لا تدفعوا عن لسينين لهم ايضا الزكاة كو الزكاة عن لسينين حد بيليهن ها حد إليه اي كساب سنتها حد إليه سوها إليه سير إليه نوع نوع صديه لما سينا وحلها الاصناف اصنافت الذي الذين اصنافت لا يجوز ان بنانين صرف الزكاة الزكري لحين تد لهم حقه ايو لو لحيو ان بنانين هي هم ايوه كو الاغنياء واحد الاغنياء او دتر هي اغنياء او مال قبقى iyo walaqwiyaau kuwa xooga badan waayo almuqtasibuuna shaqaysan karo kuwaas lama siiyo hani qof ah haddana ama aqwi qawi ah waxaan is haddana shaqaysan karo lama siiyo waay liqowli abu dariya sal alay waslama laa xadda nasiib iyo dheef kuma laha fiiha fi zakaati zakada dhexdeed lianiyin nin hani ah dheef kuma laha ilaa haniga haddii yahay caamilkii iyo waxay soo sheegnay gaarkeedi waa sidaa kasoo reebi doona musanifka matarkiisa lianiyin ma laha walaa liqawiyin mid xoog badan oo xoog lana uma sugnaa qawigaasoo muqtasibin haddana shaqaysan karo meel laga shaqaysanana helayo haddii lanka ninkan waa xoog uu leeyahay waana shaqaysan karaa laakiin wadankiiba e wax laga shaqaysanaya ma laha salakaas waana laakin yucdala caamilu caamilkii waa la siinaya waa soo istinaaday mareda sidraaga kusame laakin yucda waa la siinaya alcaamilu caamilkii kii shaqaynaya calayha cala zakaati zakadii ku shaqaynaya iwal haarimu haarimkii wain kaanuu haba ha ahaadaane aqniyaa kii deemoway iyo kii zakada ku shaqaynayay haniba ha ahaadaan waa la siinaya kamaa taqadama waalqaadiruna midkii shaqaysan awoodo cala alkasbi kasab dushiisii awoodana idaa kaana hadduu yahay mutafariqan mid u faaruqay lialab alcilmi cilmi raadintiisii asharciyi ah ninkan nin awood le waana shaqaysan karaa shaqadiina waa la helaya laakiin wuxuu u faaruq noqday lialab alcilmi sharci waa arday waa ilahay kitaabkiisu barana sunada nebiga barana cilmigii sharciga baranaya walaysa lahu maalun maalna ma haayo fainahu yucdaa waa la siinaya min azakaati zakadii baa la siinaya kaas maxaa yeele lianna alab alcilmi jihaadun fii sabiili illaahi waay saxiix ujeeda alab alcilmi cilmiga sharciga dalabkiisii jihaadun waaye fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisii lagu jihaadaayo waay jihaad waa shaka kuma jirto mujaahidiin waay dadka ee daalibalcilmiga fii sabiili illaahi ku socdo waama in kaana alqaadiru qaadirka hadduu yahay alalkasbi midka awoodo hadduu yahay cala alkasbi kasabka dushiisii awoodo caabidan mid iska cibaadaysanaya hadduu yahay taraka alcamala shaqada ka tagay litafaruqi faaruq noqosho darteed ugu tagay linawaafil lcibaadaati cibaadooyinka sunnada ah falaa yucdaa kaas lama siinaayo maxaa dhahay lianna alcibaadaata cibaadada nafcuhaa dheefteeda qaasirun way waa mid ku gaaban cala alcaabidi caabidkii kii cibaadaysanaya dushiisa ku gaaban tahay bikhilaafi alcilmi cilmiga laakiin kiis maxay tahay cibaado mutacadi way gudbaysaa asa keligiis kuma kaanayso kan laakiin keligiis iska cibaadaysanaya waan ooda mana shaqaysanaya kaas ahaa kan la siinaya lama siiyo law alusuulu usuul waay usuushina lama siiyo iyo walfuruucu furuuc lama siiyo usuush maxaa la wadaa aabe hooyo awoow ayeeyo dadkaasa la wadaa wixii adiga ee asalka adi ah lama siiyo adiga ma siinayso macnaha alusuulu usuul waa iyo walfuruucu waay furuu furuucna ma la wadaa ilmahaaga iyo wazawjatu zawjadina lama siinaayo xaaskaaga aladiina kuwaasoo tajibu ku waajibayso nafaqatum nafaqadoodii calayhi hee qofkii qaniga ahaa zakada bixinaya musakigii calayhi musakigii dushiisii nafaqadooda ay ku waajibto hee waaye falaa yajuusu ma banaano dafcu zakaati zakadii bixinteedu ilaa man qof xaggiisii tajibu ku waajibayso cala lmuslimi qofka muslimka ah nafaqatum nafaqadooday ku waajibto inuu siiyo uma banaana asaga nafaqadooda ka waajibtaba sida kal aabbaai aabayaalkii oo kale iwal ummahaati hooyooyinkii iyo wal ajidaadi awowyaalkii iwal jadaati ayayaalkii waay iwal awlaadi ilmihii waay wa awlaadi lawlaadi ilmihii ilmahoodii oo kale waay intaba lama siiyo waay maxaa dhacay lianna dafca zakaati zakada bixinteeda ilaa haa ulaahi kuwan xaggooda loo bixiyo yuqniihim way wuu deegayaa ani nafaqati nafaqadii xaggeeda alwaajibati calayhi dushiisii ku waajibtay oo ka deegayaa wayusqidu waa ridaya ninkan haa zakadii sababta canhu xaggiisa ka haa nafaqadii dheh wayusqidu waa ridaya haa nafaqadii canhu xaggiisa ka rida waa man qofkii tama meeshaasi ahaaday yacuudu iyo waa man qof xaggiisa ka rida waay tama meeshaasi ahaaday yacuudu soo noqonayo nafcu zakaati zakada wamin tama dheh waman maaha wamin tama meeshaas meeshee dadkan haddii wax siiyo waay min tama meeshaas yacuud waxaa soo noqonaya nafcu zakaati zakadii dheefteedi ilayhi asiga haggiisa usoo noqonayso markaa فكأنه وابا اسagoo daفaca bixiyey haa zakadii ilىa nafsihi saasay ka dhigan tahay laakiin haddii qofka dadkaan la sheegaya dhammaantoodii awowihiisi aabihiisi ama hooyadiisi ama awowihiisi ama eh ayayadiisii asiga aan awoodin inuu nafaqadoodi bixiyo zakana nisaabkiisi horeysi gaareen mana awoodi karo inuu biilo biil joogta u siiyo kaas waa sina walow aabihiisba ha ahaadee hooyadiisba ha ahaadee qowljumhuur way kaa laakiin haddii asigaan biila karin zakadiina laga raba oo gaartay e hoolihiisii asagana aan biilaynin aana biili karin aabbihiis ma biili karo waxaan ku filan ma helayo hooyadiis ma biili karo markaase waa la siinaya walaalaha min baabin e hawla adeerahana adeeryaashan eedayaashan anta kale saas min baabin hawla waxaa la isku haystaa aabbihi hooyaba dad kale akay joogaan waa la siinaya lakin jumhuurtu waxay leeyihin sidaan waay weligiisi wax nama siiyo ayay leeyihin maxaa yeelay isagaa kusoo laabanaysa hooyo gurigii ku nooshahay markaas isagaa bilaay aabbo gurigiisa ku nool yahay isagaa bilaay ilmihii gurigiisa ku nool yahay isagaa bilaay ilma haddii ay weynaadaan ee meel kale iska degaan adigna aan awoodin inaad biisho hee waa siin kartaa lakin haddii gudaha gudahada ay ku nool yihiin adigna biili karto ma siin karto markaas maxaa dhahay wixii ad siisay adigaa kugu soo laabanaya hadda nafaqada iskaga ridaysaa intii biilka aad bixin lahaysay sii lahayd bedelkeeda zakada iska siiya leedahay adiga mesh marka maxaa ku ilaalisama biilkii kale waay saasa ku ridaa loo diidaya marka lakin haddii isaga aan biilaynin gaarkiis qof kasta meesha u jekan yahay isagana awoodiisii dadkaasna inuu biilo aan gaarays aan gaarsinayn wixiisina zake gaareen waa siina markaasi khilaafaa ku jira laakiin sidaas saddex alkufaar w saas sooma saddex waa alkufaaru gaaladii waaye gayru lmu'alafiina kuwii lasoo dumaayo aan ahayn keyrkoodii falaa yajuusu ma banaana dafcu zakaati zakadii bixinteeda ila lkufaari gaalo xaggeeda loo bixiyo ma banaana ilaa hadday yihiin mualafat lqulub wasamaam liqowlihi wuxuu nabiga sal alay wasalam tu'khadu waa la qaadayaa zakada min agniyaaihima laga qaadaya dadka maalqabkooda wa turaddu waa la celinaya calaa fuqaraa'ihim ay agniyaa'i lmuslimiina wa fuqaraa'ihim damiirkii ku celi ay agniyaa'i lmuslimiina agniyaaihim yaa laga wadaa agniyaa'i muslimiin wa fuqaraa'ihimna fuqara'i muslimiin duuna gayrihim qayrkooda maya iyo walianna min maqaasidi zakaati zakada maqaasid sideeda sideeda waxay tahay iqnaa'u fuqaraa'i lmuslimiina wayba muslimiinta fuqaradoodii deegitaan la deegaayo maqaasideeda bu antasay iyo walianna waa cillo ayadana daliilka waa sheegay iyo walianna walianna min maqaasidi zakaati iyo zakada maqaasideeda inay ay tahay hee iqnaa'u fuqaraa'i muslimiin muslimiinta fuqaradoodii deegitaankoodi waay iyo wa tawqiidu dacaa'imi lmaxabati maxabadii tiirarkeeda in la adkeeyo la taago iyo walikhaau walaalnimadii ee walikhaai dacaa'im alikhaa'i walaalnimadii tiirarkeeda in la taago bayna afraadi almujtamaci bulshada afraaddeeda beenkooda almuslimi ee muslimka ah wadalika kaasin laa yajuusu maca alkufaar gaal in la jeclaado walaal laga dhigto ma banaan tahay maya lama siinayo maqasadkii zakada ayaa ka baxaya meesha wadalika kaasi laa yajuusu ma banaana kee walaalnimo i jeclaan e iyo deegitaan gaal la deego ma banaana wadalika kaasi laa yajuusu maca alkufaar afar dadkaan la siinayna maxaa waaye aalu nabiyi nebiga aalkiisii way sala alla alay wasalam nebiga qaraabadiisii way nebiga qaraabadiisiina zakada lama siiyo mamnuuc waay way ka xaraamsan tahay khilaaf baa ku jira laakiin ka raajacsantaas waagii hore saham gaara la siin jiray soo maha jihaadka socday hadda jihaadkii ee wax hoole laga soo qaadanayo ma lahaba hadda hadday ay joogaan sidii hore le uga haraysan tahay miya mas waa la siinaya waa lasu khilaafsan yahay laakiin aan la siinayn ayaa ayaa fiican aan la siinayn ayaa fiican mar walba nebiga ma soo istasanooday mar walba hee waa xaaraan waa ku idalaaqay uma banaana آل النبي نبي آل كيسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل زكاة الزكري حلال وما لآل النبي نبي آل كيسي قرابة صلى الله عليه وعلى آله وسلم maxay xaaraam u noqotay u xalaal noqon waysay ikraaman liajli ikraamin way karaamayn darteeda lahum ayaga la karaamayayo lisharafihim iyo sharaftooda ay leeyihiin darteeda liqowlihi nabiga hadalkiisa u daliila sal alay wasalam inahaa zakada laa taxilu halaalo ma aha liaali muxamadin muxamed aalkiisii inamaa inkaa maana hiya zakada awsaaqu nnaasi way dadkii wasakhoodii waaye dadkii wasakhoodii waaye nebiga aalkiisiini sharafa leeyihiin wasak lama siiyo dibir ma zakada maxay tahay dembi dhaafay soo maaha qofkaa zakada bixinaya hee dembi dhaafu dharkiisii waa jirkiisii waa dhaqmay dembigii aa ka dhaqmay wasakhi way marka hore sinaanaa dadka laakiin waa iska banaan tahay aya laakiin lama siinaa xaq dadka leeyihiin laakiin sharaftooda darteeda loo ilaaliyo awsakhu nnaas dadka wasakhoodii wa aalu nabiy nebiga aalkii sala allahu alay wasalam qiila waxaa la yidhi hum banu haashimin haashim ibni cabdimanaaf sooma haashim ibni cabdimanaaf reer banu haashim haashim ibnu cabdi manaaf cabdimanaaf wuxuu dhalay afar wiil sooma cabdimanaaf wuxuu dhalay afar wiil haashim iyo muطalib iyo cabdishams iyo nawfal sooma afarkaas wiil haashim oo nebiga awowhiisa iyo almualib waay almualib waay iyo cabdishams iyo nawfal waay haashim wixii dhalay mahal dhaha marka banuu haashim haashimiyuuna lila mualib kuwii dhaleen mahal dhaha banuu almualib cabdishams kuwii dhaleen mahal yihahdaa banu cabdishams nawfal kuwii dhaleen maxaa la yihahdaa banu nawfal banu nawfal cabdishams waxaa ka mid ah oo galaya cuthmaan ibnu cafaan cuthmaan ibnu cafaan hooya reer cabdishams sooma reer cabdishams nawfalna jubayr ibnu muطcim iyo xakiim ibnu xazaam iyo dadkaas dadkaasi ayaa laga wada ayib marka aalkana wuxuu leeyahay waxaa la dhahay he hom banu haashimin waa la dhahay iyo wa banu almualib waa reer bani mualib reer bani haashim waay waqiila waxaa la yidhi hum ayaga banu haashim faqad le waayo aalka nebiga e banu haashim iyo banu haashim keligeeda le banulmualib haddama soo galayaan saasna waa la yidhi waa la soo khilaafsada nebigana wuxuu dhahay banu haashim bani mualib shay-un waaxid inay soo galayaan yaa culamada badan yihiin waa wa saxiix laakiin sheekhu wuxuu leeyahay in banu haashim keligeed ay tahay ay saxiixa badan wa calayhi yasixu marka wa calayhi wa binaan calaa haada marka kan dushiis markii lagu dhiso kee qiilkan oo nebiga qaraabadiis waxaa ah keli ah bani haashim markii la yidhaahdo yasixu waawaa waa ansaxaysa dafcu zakaadi zakadii bixinteed ilaa bani lmualibi in la siiyo marka maxaa yeelay liannahu ayaga laysuu min aali muxamedin ka mid maa sal alay wasalam iyo walicuumi aayaati aayadda caamnimadeeda inama sadaqaatu lilfuqaraa ya soo galayaan fayadkhulu fiihim banu lmualib waa soo galayaan oo in la siiyo saas shan dadka aan la siinayn maxaa waaye wakadalika saasoo kale laa yajuusu ma banaana dafcu zakaati zakadii bixinteeda ma banaana limawaali aali nebiyi nebiga qaraabadiisii mawliyaalkoodii oddoommahoodii laga wada ayago lama suuyo lixadiid ayaa u daliila ina sadaqata sadaqada laa taxilu lanaa annaga halaal nooma aha ayuu dhahay nebiga alayhi salatu slam wa ina mawaaliya qowmina min anfusihim qoomka mawliyaalkoodiina min anfusihim ayay ka mid yihiin wa mawaaliya alqowmi waxaa laga wadaa cutaqaa'uhum cutaqaa'u lqowmi waay qowmka kuwii xoreeyeen ayaa laga wadaa wa macnaa min anfusihimna waxaa laga wadaa ay fa xukmuhum xukunkoodii ka xukmihim oo kale waaye fataxrumu azakaatu calaa mawaali aali bani haashim idan ama aali bani haashim wa bani lmualib qowl kale soo ma ninkii la qabtin lix alcabdu odoon waay odoon isna zake lama siiyo alcabdu waay laa tudfacu zakaatu zakri ila alcabdi adoon lama sinaayo adoon isagoo odoon sidiisii u ah aan lasoo iibsanin mukatab aan ahayn adoon oo qinon ah shan qol adoon shan qol ah e لأن maalcabdi adoonka maalkiisi milkun waayo lisayidihi maalka hoolhiis adoonka xoolihiisa yaa iska leh sayidkiisii faidaa cudiya zakaatu zakri haddii la siiyo hee intaqalat hiya zakri way guuraysaa ilaa milki sayidi u guuraysaa iyo wliأna nafaqata nafaqata اlcabdi talzamu sayidahu nafaqadiisa ayaa ka waajibaysaa sayidkiisii wayustahnaa waxaa laga soo reebayaa min dalika kaas adoonka almukaatabu ujeeda mukaatabka laga soo reebaya fa inahu mukaatabka yuudaa waa la siinayaa min azakaati zakri xaggeeda maalka la siinaya yaqdi ku gudanayo bihi maaga dayna kitaabati kitaabadiisii daynteedii waay walcaamilu caamilkii iyo walcaamil walcaamiloo laga soo reebaya walcaamilu caamilkii ala zakaati ku shaqaynaya faidaa kaana alcabdu caamilan iyo alcaamilo laga soo reebaayo wayustatnaa min dalika almukaatabu iyo walcaamil walcaamilu mukatabka ka dhafantay marka walcaamilu caamilkii laga soo reebaa kii shaqaynaya ala zakaati ku shaqaynaya faidaa kaana alcabdu adoonka hadduu noqdo caamilan shaqaalo calaa zakaati zakrihi soo ururinteedu hee ha ucdiya waa la siina minha zakri xaggeeda waa laga siina maxaa dhahay liannahu adoonkaasi kal ajiri shaqaal oo kale oo shaqaalo walcabdu adoonkan yajuusu waa u banaan tahay ee istaajira inuu shaqaalo shaqaysto biidni sayidihi ujeeda sayidkiis idankiisii inuu ku shaqaysto waa u banaan tahay laakiin biduuni idni sayidihi ay u banaanayn faman qofkii dafaca siiyo haa zakri lihaadihi tan taasoo alasnaafi asnaafta ah meeboy lix sooma lixdan sinfa qofkii ma zakri siiyo maca cilmihi asagoo og yahay lala qabo biannahu ninkaasi laa yajuusu ma banaana dafcuha siinteeda lahum qordan siyo maca ilmihi ogaalkiisi lala qabo cilmigiisii ogaalkiisii lala qabo biannahu manka laa yajuusu inuusan u bannaanayn dafcuhaa bixinteeda zakadii lahum kuwaan uu siiyo aan u bannaanayn ogaal uu og yahay lala qabo fawa ninkaasi aathimun dembeeli waay lakin haddaas ogeynana markaas looma haysto almas'alatu athaalita masalada saddexaad hal yushtaradu ma la shardinayaa ma loo shardinaya isticaabu alasnaafi sinfooyinkii oo dhan in lasoo koobo athamaaniya sideedka ahaa almadkuura lasoo la sheegay cinda tafriiqi zakaati zakada qiiminteeda agteeda almas'alatu athaaniya athaalita masalada saddexaad waxay ku saabsan tahay hal hee yushtaradu ma la shardinayaa isticaabu alasnaafi asnaaftii koobitaankeeda in lasoo koobo athamaaniyatu sideedka ahaa athamaaniyati athamaaniyati sideedka ahaa in lasoo koobo kulligood markii zakada la bixinayo sideedkii sinfinaas wax siisid shardi miya sideedkii o dhan ay meesha joogaan sideedkii almadkuurata la sheegay oo aayadda lagu soo sheegay cinda tafriiqi zakaati zakada qiibaynteeda agteeda inay joogaan lasoo koobo mala shardinayaa xilliga zakada la bixinayo sideedkii sinfa aayadda lagu sheegay dhammaan inay meesha joogaan kulli mid kasta wax laga siiyo shardi ma tahay masqiib ka mid oo ku filan tahay taasuu raba inuu sheego laa yushtaradu lama shardiyo isticaabu alasnaafi asnaaftii koobid soo koobitaankeeda oo soo xaadirinteedu ay dhammaan inay meesha ay imaadaan ilaa sideedkii waxa ka maqan yihin wax ma bixinaayo lama dhahayo ha yimaadaan kulligood lama dhahayo laa yushtaradu lama shardiyo isticaabu alasnaafi asnaaftii soo koobideed athamaniyati sideedka almadkuurati la sheegay cinda tafriiqi zakaati zakada giibinteeda agteeda inay joogaan calaa qowli saxiix maxaa laga fahma ala qowl saxiix khilaafaa jira dadka qaar waxay leeyihiin culimada qaar dhammaan waa sideedka inay soo joogaan waay laakiin si saxiixa sideedka shardi maaha daliilkeedana waa qan bal yajuusi waa gudaya dafcuha dafcu zakaati zakadii bixinteeda liayi sinfin la siiyo min alasnaafi amaniyati ka mid a hal ka mid a haddii la siiyo hadda waa ku filan tahay liqowlihi daliila tacaala sareye in tubduu haddii aada muujisaan asadaqaati sadaqooyinkii fa nicima shay a nicmo lahaaday hiya sadaqada muujinteedii in tukfuuhaa haddii aad qarisanna oo wa tu'tuuhaa aada bixisanna alfuqaraa fuqarada aad siisanna fa huwa siintaasiina khayrun lakum hadda meesha maxaa lagu sheegay keli ah fuqaradii soo ma anta kala aa marka waa banaan tahay iyo qowlihi nabiga hadalkiisa u dalila sal alay wasalam tuukhadu waa la qaadaya zakadii min aqniyaaihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim fuqara keligeeda meesha lagu sheegay muttafaqun calayhi waliqowlihi sal alay wasalam liqabiisata u dhahay aqim nigo nigaw joog weyne aqim joog cindana agtaydii joog xataa taatiyana ilaa oo nooga timaado asadaqatu sadaqadii oo fa na'mura aan farno laka adiga biha sadaqii waxaan kaa siino keligiisaa joogay soo ma wax kale meesu ma sheegin joog waay فهذه تنال أدلة أدلتنا تدل واحد سنيسة على أن المراد أو لجيتك بقوله الله قول كسلو لجيته تعالى سريعي إنما الصدقات للفقراء الآية بيان المستحقين وددك متيسنا للصينة آية ayaa lagu cadaynayaa lizakaati laa tacmiima almustaxiqiina ma aha mustaxiqiintii oo in la camimo maaha cinda tafriiqiha zakada kala bixinteeda agteeda dhammaan in la camimo ma aha oo dadkii muteen dadkaas waaya ayaa laga wada mooyaane hee markii lakala qiibanayo kulligood meesa hasla joogaan lasaas ha la camimo ma aha almasalatu raabica masalada afaraad fii naqli zakaati zakada guurinteeda ayay ku saabsan tahay min baladiha ilaa baladin aakhara zakadii in meel laga guuriyo meelka loo guuriyo ma banaan tahay masale aad aad inta badan isku weydiiy soo ma si fiican u qabo almasalatu araabica masalada afaraad fii naqli zakaati zakada guurinteeda dhexdeeda ku saabsan tahay min baladiha baladi zakaati laga guuriyo ilaa baladin aakhara beled kale loo guuriyo ayay ku saabsan tahay hada ma banaan tahay mise ma banaan macnaha yajuusu way way banaan tahay naqlu zakaati zakada guurinteeda min baladiha baladkeeda laga guuriyo ilaa baladin aakhara loo guuriyo baledkaasoo qariibin dhow aw amase baciidin fog lilxaajati laakiin dan darteeda dan haddii jirto waa banaan tahay laakiin haddii dan aan jirin ma banaano beed yeeshii hee lagu laga qaaday in lagu celiyo masaakiinteeda tuuqadu min aqniyaahim faturaddu alaa fuqaraahim laakiin baahi haddii jirto way banaan tahay sida مثل أن يكون البلد بلد إنه يهي أوكل وأي بلد كاسو البعيد دير أو فق أشد مدرا فقرا حق باهي دول بلد كان بلد كاس فق بلد كاس فق أي باهي ديس بدن تاي ميسا دران تاي باهي دران تاي لو لو لو رارا ميسا لو ديب الزكري أو يكون مسوح هذا لصاحب الزكاة الزكاة صاحب كذا ها أي أقارب أسقنا ذن فقراء في بلد بعيد أسق بلد كلو جوغا قراودي سن بلد كلو جوغتا beledka qaraabadiisa joogto qaraabadiis ayaa hee dad oo danyar ah u baahan aada ugu baahan ah isagana magaalo kala jooga waa u dhiibay markaas waa udhiibaya majeed waa udhiibaya mithlu fuqaraai baladi fa ina fii dafcihaa fuqarada oo qaraabada ah zakada siinteeda fa ina fii dafcihaa zakada dhiibitaankeeda ilaa aqaaribiha qaaribi qaraabadiis xaggiisa oo u dhiibo hee taxsulu lmaslaxa maslaxa kusoo xasilaysa ماشي تحسين ما يقرا تحسين المصلحه ما يقرا انا ساسي مقرا صح هاي تحسين المصلحه تقص المصلحه صح صح وهي ما هي مصلحه انا الصدقه يو والصله موجوده صدق يو حريرين والقراوي الحريرين وهذا كان القول قول كنا هي بجواز نقل الزكاة هو الصحيح هو ساسا صحيح إن لغورين كرا ميرك لو غورين كرا صحيح وهذا كان القول وقولك بجوازه نقل الزكاة zakada guurinteeda banaanaashadeedii ah huwa qowlkaas ayaa asaxiixu ah maxaa tusinaa licamuumi qowlihi ilahi hadalkiisi qowlkiisii tacaala sare caamnimadiisi way inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin faqiir ma yihiin masakiin ma yihiin ay alfuqaraa waalmasaakiina fii kulli makaanin way meel alaal meesha ay joogaanba meel alaal meesha raabican kitaabu siyaam allah subxana wa tacaala